anni bahdaatee tanka baabaaniya been malfadaayo hoo walbarti bajeelagaalko been malfadaayo hoo walbarti
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle ramadaan mubaarak dhugusadiyaal ha ka dhawaada barnaamijka karta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo hamiin wada ballan kuldararsan raadiyaha warsan ee baydhabo dhugusadiyaal wuxuu ka barnaamijka karta aqooneedka waybuwaa hamiinkii samafaynalka ee markaasa xaafado haskeri ay lamada xaafadood una tartan siin lahaynin maadaama hadda faynalka iyo fadhida daynuunay b uu kumay baa tartan xiisila ku rajaynayo oo weliba sama faynalkana ka kartami doonaana iyo habatoona ee faynalka tan fadhida dheeli doonta insha allah lamada xaafadood uu ka tartami doonaan waybuwaa bardaale e iyo daynuunay e bardaale e iyo daynuunay e sama faynalka yaa uu kan tartami doonaan insha allah tartan xiisila ee ku rajeeye barnaamijka tartan aqooneedka miba markaas taabageliyaayna raadiyaha warsan iyo garab walaa loo iskaaladaayan taasoo kale barnaamijka su-aal diyaarinta dhibban kuma hadnagaana iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir qayba barnaamijka hamiin walba bilan xaafadoo dhiirigeliyaayana waana taageeran ee lamada abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole iyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash garab walaal yaan kuma hadnagaana barnaamijkan yoona guddigaasa dhallinyaro ku daraarta oo hamiin walba barnaamijka noolog iibgahadaayan sida maxamed salaad xuseen cali nuur cadaan iyo maxmed deeq barnaamijka tartan aqooneedka dhugusadayaal mayba kula daraartaana fm-ka raadiyaha oo ee siyad siyad dhegeysan lama maga hartis s w-ga live streamka iyo weliba saas oo kala barta facebookka una kalena ee begka warsan raadiyo oo si toosa barnaamijkiisa oo maqalaan ku dhugunsadaasan taasoo kalena soo qoraal eh su-aalo lahgeliyow isan in kula daraaro korta arrintaasna bilaal hilaal sheekh suceeb yaan kuma hadnagaana dhinaga farsamada barnaamijka weliba farsameeyaha ee maxamuud cali gaabshaah madaceelow iyo xusnina barnaamijka siindaadiyahey doonaan insha allah maxamed cabdiraxmaan cabdulla maleelamay baan kuma hadnagaan inaga kaamirada oo muuqaal ahaan barnaamijka sunninka duubahay mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsan
subaanimbarine eriidiyaa hanimbatay bulshoodiya israateed bilaan imagene waa usubaaninbariyey iriidiyaa hanimbatay bulshoodiya israateed bilaan imagene
mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka hawada siinkulaha saaxiibyaal xaafado yaa xaadiriya ee qadka teleefonka waktiganba xaadirka ee haddii iyo diyaar iyo in kale halo daynunay e
halo radio warsan halo bardaale e
halo radio warsan heediyadan maasiin lamada xaafadood qadka teleefonka iyo xaadirkayin insha allah uu ka barnaamijka may barhajeeyay in jawi fayl isa ka bilaawad waana jawi faylaha ka dhammaada lama lama dayag iyo fursadan siiya lamada tartamyaal inay dareenka keiyo iyo ha ka koobaan iyo weliba saas oo kale nambara taageeryaal iyo ha ku weerayaan oo iyo sheegdaayaan aan ka horeyntii ka bilaabay bardaale e halo bardaale e
halo radio warsan bardaale e hadhowaada dareenka kiiking ee ka eedan barnaamijka sama faynalka kijey iyo weliba saas oo kale taageerayaalka kiiking nambaradaas in ku weeri koraan
nacuudu billahi min ashaytaan irajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim noocee farsamayaalka xaafadda dardaar alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diini wadunya wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay ama hadlay onin suurtageliyin hadeerna bilin barakaysan ee ramadaan oo haddana ay ka tigriinin kubadaan tartankun oo gowdaay idaacadda raadi wartan kan kale ilaahayaa mahadle marsidaha marlamaad iyo marsidaad oo nin suurtagelaynin aan gudina tartankan samasaynayay waliban tan kuma hadnagaana raadiyo wartan oo mayleera un faa'iidayahay ama ku fikirki sidii dhalinyarada baydhabo aqoontiyo hasiifaden intii markii salaado taraaxiidila kubaan saaifaden dankal waliba dunkuma hadnagaane garab walaal oo yoona gacanwinka jeestaayan tartan kunsigii socdo lahaayo iyo iskuulka kabaadir primary and secondary school oo usuuna diyaariyahay su-aalo oo ku faa'iidaysu kor waana la fahmi kor waliba kalan dunkuma hadnagaane shirkada isgaarsiinta jiilka cusub ee somed telecom oo qeybin noo kala qeyb aabahaysa tartankan dhinaca u khadka gaar ahaan waliban tunku mahad nagaane madaxa marketinka xasan ali ibraahim okayan tunku mahad nagaana taas hadda waliban oo kala qeyb gaabaya tartankan oo unan tunku mahad nagaane axmed amal dhankalankasow yaan oo kala qeyb gaabaya isinan tanku mahad nagaane walaalowna uu kula tartamayna oo daynunay ee waliba dhanaa ha dhawaada gacmo furan ha ku dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيدي إذا ما سيين ترتم ياشا حافظ بردالة إيه درانك كيجو يا أنتاني كل وذاقين إن شاء الله ترتم حيسلا يا كرجين لنا كلا داينونا يا ويري هلو داينونا إيه
halo raadiyo warta داينونا إيه هذا بعد درانك كيكين إيه كيدا سما فاينل كترتم كوكي ورب نمبر تهجرات نسين كبير كلام alxamdulilahi rabi alcaalamiin wadiin astaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina muxamed amaa bacd maadada koowaad nebaa umacad nagaane alle subxaana onin suurogeli inuuna tartankan geeb qaadane aan la maadaba umacad nagaane warbaahinta raadiyo warsan iyo waryaalka iyo mibaa umacad nagaane suulka safwaan oron ahaantiini suurogeli inuuna tartangna taasoo kale mibaan tuuku mahad nagaane guddoomiyaha degmada daynoone ibraahim bered iyo taasoo kale mibaa mahadkaaran tungujeediyaane iskuulka kabaadir suuna taasoo kale sida oo husnaanti leh badankin dadaalaha tartanka badankaa nugujeysidahay dhammaantio mahad nagaan marka insha allah taageerayaalkana ooba waa singaada miba nooweeri koraana nambarka shan ibir afar sieti siyeed biidi koob ama kuraaga siyeed ibir sagaal afartii koow eber eber marka dhammaantiin mahadsantiin haddii berdaal badadana waa xaafadaan haddii degina badadana waa hebaa lama kataan berdaal badad marka mahadsantiin
eediyada mahadsiyiin tartamayaasha daynunay ee yoona dareenka kiijo oo barnaamijkana kala wadaageen tartan xiisalaya ku rajeeya yoona insha alla lamada xaafadood uu ka tartan yan rajeeyo oo guul ka dheehan ini iyo shal helan tartankan iyo markaasa ha ka bandhikan asluub iyo weliba edeb oo markaasa dhammaan dhugunsadiyaalka uu ka iyo an ka yaaqa doonaan ama iyo ka farxa doonaan insha allah shuruuda barnaamijka haddii aan ankoro mara wayba waa su-aalo dhammaan mayba ku koobayiina toban iyo afar su-aalood toddoba iyo toddoba su-aaliya markaas shal weydiiye lamada xaafadoodba inaga weerdhinta su-aalo xaafada iskule sidatoo kilin weere walku badan ma inka nagow sidatooka ku badan ma inka nagow sidatookiyo su-aalo lanka nage mar afaraad ma inka nagow mayl ku fadeeya afhayeenka taleefonka ah ee xaafadoogaas anhaaya inay usa taleefonka meelgooni ee laseeda idaacadna satoose usan dhugunsida kuwarhaaya moobeelka haddii lanweera ee usa satoosena ninka jawaab usan ninla hadala dhinaca kale markii la era faa'iidaysi faa'iidaysiga fursad marle markii la kuraaba haltooka oo xaafadda lanweerow halow markii la era waa in iyo jawaabto isla markiiba dhiibta dhinaca kale afhayeenada jawaabuna siyaaya mayba ku codsadaane ini iyo furfurashada ninka dheerayna mar haddii halow laka era jawaabto laka era inaad jawaabto dhiibto yaa la koofade adoo furfurashadan dheerayana abwaanada barnaamijkan oo la qiib qaadahay yaa lama warqadoodan dhiibana oo lamada xaafadoodka shal qoran bardaale ee iyo daynunay ee aan ka horeyn muxsin qaasim qaalib jaakole ka bilaaboy warqadii isa haysada jaakole
bergaale ee
waayahay bardaale ee uu kada taageeran ah yees ma ku leeyahay abwaan tarash warqada hirti adina maydba waa daynuunay ee daynuuna ee waay.
hamiin horaa daynuunaya hayti xalay daynuunaya hayti ookana daynuunay leh.
waayahay daynuunay lama warqad markas daynuunay lama warqad kale lasiin dhiibe oo e iyo b ka shal qoran iyona mayba ku turjumaayana dhankii eeg obsada su-aala xaafadda tiitisa laka bilaabee laakiin ugu boska rafiyo falaha bos bosaje ibad sebe an ro e jago la lum hal ada eeda helbaade awa ko bay eeda helaasina kidaan dhoohaye eedan dalacad way
ee nasiiban lafi abwaan eedan tarash nasiib way day Hormaa maro.
dhoohay ana hormada maraw eeda ma sharaakini helase haye ba ma meegahabin kulooyaada Waay.
ee hebdaygi ooka eedaan iska kiidimaa haskaakime weliba buufasidna waayahay ba ee abwaan tarash kii kaadina ku waran baagaajama maana og jago geeg buura kabilik sheene haye hali may makuuta ma marne ma dhumne wareegday may dhumi may hee madan buraaka wajeeya wal arag madan way walka baabur meelin jeedo ya ya la saare meela silku jeema dugma rabku wan sheene iswareystaan maaha aswar heshen ah haye haye ma hali makuuta ma dhul bilawna ma si an weelay si aan weeli waayahay Aad markaa ka qaata.
uganasiin ku baahaya inaysan Waayahay, wacdaraha haddana muujidaan- sidee weela ka daran?
inay wacdaraha muujidaan inaysan ku baahaya maadaama tartankuusi ayay tartan xiise leh oo sama final usi ayay xaafadii oo ku guulaysaton iyo final ka saadaysa tartanka xaafad xaafadteeda dardaarmeen waa yarkoo isiiyey waayahay in weerdhay daynuunay halow daynuunay
halo raali horta
halow daynuunay
agoon jaasare halo Eh, tarik tarik tarik abwaantaris haloo itare
Ah, tarik wada siigna dardaarmay hal qodob oo idlhum han kaleba han kaleba fursada lee eegasa way kala soo su'aala madi ada jawaabtiye ada hale luwayta jawaabtiye ada madaas oo la koshaafi saasu la kar ogolaaw qaladantii la kar ogolaaw saxa ati la kar ogolaaw murun isku dhaaf intii ada meelas murun kuway jaaz way bak dhaafay su-aalooyin kale faa'iidadiyo dhibcadiyo dhibcooyin soo ka dhaafee siin dhaafee qodobkaasa siin dardaarmay tan kale eh, taleefankii ha- ay la waynay taleefanka heegan haadoy taleefanka may jira dhee jaakol han weelan jaakol taleefanka hofadaas ku damiye hofadaas misiida hofadaas saalasaaraa wal misiijeeda wal misiijeeda jaakol markuu sisaas weelan daynunay markaa taasa singil balme ayay waayahay eh, mayba rajeeyey in eh, dardaarankaas iyo qaada doonaan waana kii kala eh, dhagama doonaan insha allah Eh, wal dardaaran aad haystay aad oo bardaale ah sida tarxiir lay qabaan abwaanka ay la dardaaran yahay
maya maya gargaarka tidayo waa boqoray hana isnaada dheeg maaha haa isiigna siday u dardaarte qaladka isku jara hoo sax etin saxa etin hoo qalad etin qaladaas ahe dood i dacwada dhaafa idin dacwadasaan bor kale singafe su'aal kale isinku faa'iidaysid fadeena sinku dhumaasa taasa qabaaniin oo keliya waayahay eedyada amaa siiyin abwaanada sida dhiirigelinta faylahayte ayo un siiyeen lamada tartamayaal su-aalooya bilaabado doogna uu ka warkada ee ee su-aalo laka bilaabo mayba markaasi uu ka dhobsaday abwaan tarash taasna maybaa ku dhikantaa in daynuunay su-aaliya laka bilaabo doono bal unweerow daynuunay iyo weliba su-aalo koowaad oo xusni markaasa unweeri doona halow daynuunay halo raali warta
daynuunay inis diyaariyey su-aalo koowaad oo diini ah ee tartanka uu ka dhex taal kureed insha allah
halow daynunay
halo raali warta daynunay dhaga fura su-aale koowaad ee tartanka uu ka diyaar garooba weliba nagadaase su-aal diini eh tan weliba ndhiyaase sida tan mushrikiintii laha ku qafaaladii qaswadii beder nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mayba usakotala weydiiyey qaar ku mid ah saxaabadiis sida lakuweelow saxaabi ku mid ah saxaabada iyo hajeedii antila ku qaada fitwo ama madafurasho sheeg saxaabigaas marlamaada kanaga daynuunaya la su-aali koowaad ee tartanka uu ku weli bandhiyaase sida tan mushrikiintii laha ku qafaaliday qaswadii badar nebi moxamed naxariisi nabadgelyo korshe ilaahay weela maybaa katal weydiiyey qaar ku mid ee saxaabadiis sida lakuwaalow saxaabi ku mid ee saxaabada maybaa hajeediyey antila ku qaada fidyo ama madafurasho sheeg madaga saxaabigaas waa sheeg magaaga saxaabigaas mar saddexaada kanage mushrikiintii laha ku qafaaliday qaswadii badar nebi moxamed maba usa ka tala weydiiyey qaar ku mid ee saxaabadiis sida lakuweelow saxaabi ku mid ee saxaabadii hajeedii inti laku qaada fidwe ama madafurasho sheeg magaaga saxaabigaas jawaabta sinku rajeena insha allah halow daynune
halo raali warta jawaabta والله آه، وانا اخترت مواجهة ديوان الدينونة في الاسود السبين لدى مدرسة ابو بكر الصديق kanag ابو بكر الصديق saxiyo qalad guddiga su-aalii koowaad ee tartanka oo hayta su-aal diiniya waana laka bilaabay tartamayaasha deegaanka daynuunay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa to sax ee lama dhibco daynuunay
هاي بلاوتي بسمله bila- waa bilaabatay gala yalla reeb waa bilaabatay gala labadhabood daynunay ee ay laka afwe annisii sheegay dadka anka falhatan yaa laka aftigi aftig kasaasay jaakolma kasaas anika bare aftig wayba waa aftig wayba laka aftigay ee muxudiin caato yaa laka aftigay dhibcada koowaad tan labaad xaaji maad garaaska toornada biro qoraaw baaburta birooshe baskileetya burooshe bajaajka birooshe jaakul adinhada way ka qore oofaas ilkooga way kin qore lugaaga way qore ganyaaga way qore madaga way qore kulli kulli way ka qore milasaasa labaa dhibcood wanaas daynunay ayay
hallo bardaale
halo raadiyo warta bardaale dhaga fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali lamaad oo diini ee walibaan dhihaasa sidatan mushrikiintii laha ku qafaaladi qaswadii badar nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maba use katala weydiiyey qaar ku mid ah saxaabadiis sida la kuweelow saxaabi ku mid ah mabaana use hajeediyey inti la wada dila sheeg magaaga saxaabigaas mar lamaada siinkanaga bardaala ee su-aali lamaad ee tartanka oo ku dhininayna su-aali kooda nagadaasa walibaan dhiyaasa sida tan mushrikiintii lahaa ku qafaaliday qaswadii badar nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maba use katala weydiiyey qaar ku mid a saxaabadiis sida la kuweelow saxaabi ku mid a maba use hajeediyey inti la wada dila sheeg magaaga saxaabigaas mar saddexaada kanaga diiniyo bardaale ee le walibaan dhiyaasa sitan mushrikiintii lahaa ku qafaaliday qaswadii badar nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maba use katala weydiiyey qaar ku mid a saxaabadiis sida la kuweelow saxaabi ku mid a maba use hajeediyey intii la wada dilo sheeg magaaga saxaabigaas jawaabta siin ku rajayaana insha allah bardaale hallo bardaale halo raadiyo warta jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوايا ترتمال تعفل جدا الآية سؤال الجواب في دين السجون ولبن غلاته عمر بن خطاب رضي الله عنه kanak
عمر بن خطاب رضي الله عنه saxiyo qalad guddiga su-aali lamaad tartanka oo hayta su-aal diiniya waan laka bilaabo tartamayaasha daynuunay tii koowaad iyo qaadata tii lamaad haddame baa hortaale tartamayaasha bardaale bardaale su-aalaas jawaabtiyo ku biyan way buwaato sax ee lama dhibcood bardaale بردالي مسقتي تولدني bardaale ee بردالي ايه ها الله اكبر قوش ايدين قال وبلاوتيا ابتكي لبعنا قالي من اجل لك جماعي كبره وكو باسين هاي من هاي شيء كورس يدد لكو هاي ما كورس الو باسين شغال كورس هاي شيء يدد لكو يكد بعده ها ununin sheeg wade كبره kii lacaano isaga horta way baasiin kadhibay way baasiin dhadhikay oo ka dhibacdan kawaanka hilibka oo la eraw walaalaha dooy way bakayaala jid cadaga horseed hakoorjeedka jidka iduholbale kuras iyo dhaashi dhadhikay maamulaanka waanka way baleeray nuur xaaji xuseen Ha, mindihayaha waa ibraahim gabow ibra koorta kuraskaasa siin dhadhiki Mas- dhaasho masa- bahan masaaraan.
kurkaalaada. ya ma saaraayaana basaarayaan isbiilkoo kale wow dhawalka wabasigidhibay waa bill of taylor sakalina surqoslay irdadhay mawlid qumane sharib wahanaaqa maxamed nanow shalgoyow jabsha borow nanow shalgoyow okay ilaan walaa ana jaako oo kuma sinin qaygaha inaslaayaba meelaha ku subgaysatay adi hilibka iyo miya bismillaah wallaahi ibilah aabi hadhowtay ibne irsul aabi waayahay baa magaysheeg waayo hallo daynunay halo raadiyo warta daynuna in diyaar garooba su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhiniyo kala nagdaasa su-aali koowaad oo juquraafi ah weliban dhiyaasa sidatan sheeg magaaga kowkabka ama meeraga lankasaw meera gaduudow marlamaada kanaga juquraafiyo sheeg magaaga kowkabka ama meeraga lankasaw meera gaduudow saddexaada kanaga daynuunay eele su-aalati koowaad oo juqraafi walibaan dhiyaasta sadatan sheeg magaaga kowkabka ama meeraga lankasow meera gaduudow jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartay haajare buuga tartanka garkaa ku gal bartan haajare mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
hallo daynuunay
الو رادي ورطة jawaabta
ان شاء الله سؤال الجواب تبي كدين بغن خلاص ها ماري
kanag ماري
mar saddexaad kanag ماري sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad ee lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay waa annagadaas su-aalii saddexaad ee tartanka jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa to sax aan hayna
Eh, hallo bardaade alo raadiyo wartan jawaabta
su-aalaas jawaabti haddii iska dayni waliba nagadaase mariikh ama maar kanag
mariikh ama maar sax iyo qalad guddiga su-aalii deegaanka daynuunay hareer marti wayba haddise ku faa'iidaysayaan hortaale tartamayaasha bardaale bardaale jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa to sax ee hal dhibcood oo faa'iide ah sug cabdulaahi eh, hallo daynunay hallo eh, daynunay
الو رادي ورطة daynunay jawaabtiinka naga
سؤال ما بغن خلاص ها ماري
mar kale kanag ماري sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalay la weydiiyey tartamayaasha su-aalay la weydiiyey tartamayaasha daynuunay ee raaligelinaya kubiyaana meelo un ku qaladni qalad mee su-aalaas waa su-aal sax e lama dhibcood daynuunay
daynoy jaakol hada dhawaada siba madoa
Yaani, koi- madoa kor korkasa kale ku nagatay miya madoa Ya, ha.
madoa korkasa korka korkasa kale nagatay amado sakal ninay jaakolnaha ii durugay bayba fadee wengab isiyo fadee mi- miinu oo dhoo fadee adana maaris ta gordaas maaris madirka eriba kowtiba maaris madio erenba surunti laha hamay hamay jawaab Dheegti miyaa? Mara maaris ha dheegti.
ha ma hamay ha ma ha hamay ha weligaan ma dheegi jirin jaakol walaas koob koobti walaas makasaw lama dhawaad daynuuna jaakolow ada doctor hashim iyo doctor dhaqanka iyo doctor cali iyo doctor xuseen iyo lay kasaasay doctorka dhaqanka kasaasay doctorka dhaqanka hidaha iyo dhaqanka kasaasay doctorka hidaha iyo dhaqanka way bood kan kasasaraw dad gubaw tuubanka kasaraw magaalada jafta ee jaakolow magaalada jafta dictoorka dictoorka awa way balaare dictoorka dhaqanka lare dadka daaweeye miya ha amarku irbad ii walaagas ii shaqulmaka leh ha way balaare dictoorka dhaqanka ka bare cabdiyaal tuur ambaa taali ninkin sheegay an inko aninkin jeey aniga saaxiibka ay wadaagay dictoorka dhaqanka lare way balaare ibrahim cabdallah ibrahim cabdallah way balaare daynunay yalla kale dictoorka dhaqanka way balaare dictoor ibrahim cabdallah waaba daynuunay fadhiye daynuna fadhi daynuna ho adseta ilaahay kama hayi daynuna inka dan doraanto dictoorka dhaqanka Dhulku macnaha tartamayaasha daynuunay lankitoobin umbaahnaayay murugmurug wal dareemay wax toobayso dhan ha ha dictoorka dhaqanka koo kala way bakinyaale birdaale iyo kinkiyaala بواسيك داوي يقول babaasir me dhegaha ta koo gure إساتي هذا me ma an babaasir oo wada ما يكي واهبة maya maya maya kama saafay walaas walaas un adaleyko anu walaas islaji barne basbaas anu amasaan anu basbaas maamano ma bani dhiya una kaas babaasir meedak la isinhaanow sidoo isinhaanow ya isinhaanow jaakol se ma ma ma ma jaakol reer yaman hadda haye haye haye dhibcada dhibcada dhibcada dhibcad kale way bas ingidhibay toorka kale oo dhaqanka ee ibrahim macalin
fadhijay beedhow isun Elisha Baydhow, dictoorka dictoore inka weyn oo dhaqankan kulmay. Cabo, Jacola, Barcelona action.
hallo bardaale halo raadiyo bardaale indiyaar garooba su-aali lamaad oo juqraafi ee dhinaca kala nagdaa su-aali afraad ee tartanka oo weli bandhiyaasa satan sheeg magaaga meeraga anku qurux badan meerayaalka marlamaada kanaga bardaal eele waana juqraafiti lamaad aw sheeg magaaga meeraga anku qurux badan meerayaalka sheeg magaaga meeraga anku qurux badan meerayaalka jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartay haajiree buuga tartanka darkaa ku dal bartay haajiree
halo bardaale
halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب أنا أسألت مالك هذا الدين على قال الزيادة سبيل ولبا نغاسة
main agadaasa
جبتر
kanag
جبتر
mar saddexaad kanag
جبتر
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii afraad ee tartanka waa nahayti su-aal juqraafiya la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa to sax anhayna hallo daynune
लोग जाएगी वर्षा jawaabta
इंशाल्लाह कल जातियों में नगराते हैं जीनस
kanag
जीनस
mar saddexaad kanag
जीनस मजूहर
jawaabta kanag aan iskaga मैं darsato jawaabta नगराते kanag हैं जीनस अमा जुहर तेरी है जीनस
meelka toosa jawaabta
इंशाल्लाह कल जातियों में वहाँ जुहर
daynunay kanag jawaabta जुहर
sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha bardaale gordu ayan wayba haddayse ku faa'idaysayeen hortaale tartamayaasha taynunay taynunay jawaabta iyo su-aalaas ku biyeen waybuwa to sax anhayna
mar haddii kasuwaayan lamada xaafadood weliba ku wareejiyaane guddiga
waa tahay xusniyow ciidamahasanta waa su-aalii lamaad oo hayti su-aal juqraafi ah isla markaasna siib on weel dhadaan daynunay ee tartamyaalka deegaanka daynuunay ayaa ku jawaabaana si ka faa'iidaysi lan hordhakii xaafadda bardaale iyo
su-aalo bardaal ha bardaal lahayd cafwan ka nagoy ee su-aalii taariikhda hayti ee lamaad oo nasiib aan lahaayeen tartamyaalka xaafadda bardaale oo ku jawaabaana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalaasha deegaanka daynuuna iyoona ku faa'iidaysadu waayeen haddaba su-aalaad jawaabtay may nagadaase zuxal mar labaad hoo kanaga mayb waa zuxal
baxtaalku bacdaas kanagdaan
hello radio वर्षा daynuna in diyaar garooba su-aale koowaad oo taariikh ah welibaan dhiyaase satan sanadii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystiga rugti ganacsiga dhulka soomaaliyeed mayba ka koobanayana laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jareen soomaaliya ajaaniib haddaba sheeg meega xubnood iyo talyaani haayeen marlamaada kanaga taariikhu daynuna leh sanadii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystiga rugta ganacsiga dhulka soomaaliyeed mayba ka koobanayeen laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jari soomaali iyo ajaaniib haddaba sheeg meega xubnood iyo talyaani haayeen mar saddexaada kanaga sanadii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystiga rugta ganacsiga dhulka soomaaliyeed iyo mayba ka koobanayeen laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jari soomaali iyo ajaaniib haddaba sheeg meega xubnood iyo talyaani haayeen jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartay haajiree buuga tartanka darkaa ku dal bartay haajiree deemal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
oo daynunay hello radio वर्षा jawaabta bismillah haddii reer deynayna nagii altasmirkiinu ku shuurayni mayba naqdaase ahe lamuhumad yamayba haayane hubti ganacsiga talyaaniga kanag lamuhumad yamayba haayane hubti ganacsiga talyaaniga inta kalena mayba haayane hubti ganacsiga soomaaliga sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay ee jawaabta su-aalaas taariikhda eh iyo ku biyan waybuwaa to sax aan hayna halo bardaale
halo raadiyo wartan jawaabta
alas jaabtiya diini kudeyni waliba nagadaase labaatiishan xubnood kanag
labaatiishan xubnood sax iyo qalad guddiga su-aali daynuun ay gordu waayeen way bahadisu ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha bardaale ee bardaale ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwaa to sax aan hayna
mar haddii kasuwaay lamada xaafadood guddiga waa tahay xusniyo waa su-aaloy taariikhda su-aalikood ana siban wardhadan tartamyaalka deegaanka daynuney ooyo ku jawaawaana si ka faa'iidaysi lan hordhiki walaalasho berdaale ooyoan ku faa'iidaysadu waayaan su-aalo sondhiyaas isadatan sanadka madihaay kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystaha hogta ganacsiga dhulka soomaaliyeed mayba ka koobanayana lama boqol iyo labaatan xubnood oo iniskajara soomaali iyo ajaanib haddaba sheeg mega xubnood yahayan xubno talyaaniga haddaba su-aalaas jawaabtee mayba boqol iyo labaatan xubnood yahayan talyaaniga rugta ganacsi shay mar lamaad halkana mayba boqol iyo labaatan xubnood
halo bardaale
halo raadiyo wartan bardaalan diyaar garooba su-aali labaad oo taariikh ee welibaan dhiyaasa sidatan sanadii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystiga ruugta ganacsiga dhulka soomaaliyeed mayba ka koobanayaen laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jiran soomaali iyo ajaanib haddaba sheeg meegayo soomaali hayd mar kale kanaga sanadii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystiga rugta ganacsiga dhulka soomaaliyeed mayba ka koobanayaen laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jiran soomaali ajaanib haddaba sheeg meegayo soomaali hayti mar saddexaada kanaga bardaal ee iskula su-aala tilamaad oo taariikha welibaan dhiyaasasadatan sanadii kun sagaal boqol afartan toddobadii xilligii gumaystiga rugta ganacsiga soomaaliyeed mayba iyo ka koobnaayana laba boqol iyo labaatan xubnood oon iska jari soomaaliya ajaanib hataba sheeg meegaya soomaali hayti jawaabta siin ku rajayaana bardaale insha allah
bartana jire boog tartanke darka kudan bartana jire bajeedaal
bardaale
halo raadiyo wartan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم والله ترتمال كعبد بدأ ليس وعلى الزواكية دين كدين ولبا نغلاسة أقول حبنر kanag
أقول حبنر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lihaad ee tartanka waan hayta su-aal taariikh ee la weydiiyey tartamayaasha bardaale ee jawaabta su-aalaas inuu ku biyan waybuwaato saxan hayna halo daynunay
halo raadiyo warta jawaabta insha allah su'aaladeeda nagadaase ahe labaatan xubnood kanag la- labaatan xubnood sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey bardaale gordu waayan way bahdisu ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha deegaanka daynuunay daynuunay iyoona ma gorana mar haddii kasuwaayeen guddiga iyo jawaabta waa tahay waa su-aali lamaad oo haytay su-aal taariikha islamarkaas lahaayeen tartamyaalka xaafadda berdaale ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhiki walaalasho deegaanka daynuunay oo yoon ku faa'iidaysadu waayeen su-aala sondhiyaasi sida tan sanadka madihaay kun afar bool kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii xilligii gumaystaha rugta ganacsiga soomaaliyeed mayba ka koobanayay laba boqol iyo labaatan xubnood oo aan iska jara soomaali iyo ajaanib haddaba sheeg meegahaayan haan soomaalida ah haddaba su-aala jawaabtee mayba waa labaatan iyo lama xubnood mar lamaad hoba kanaga mayba haayana labaatan iyo lama xubnood
halo daynunay
halo raadiyo warta daynuna in diyaar garooba su-aali koowaad oo ee suugaan welibaan dhiyaase sidatan sheeg abwaanka tiri ee ereyadun ha dareeran waan waanta kama maaranee nabaddii yaa diiday walaalnimada yaa quursadoo wadajir doonaynin wadarnimada soomaalidiyo wehelka yaa diiday mar kale siinka naga daynuunay dhaga fura su-aali koowaad u sugan ee welibaan dhiyaasa sitan sheeg abwaanka tari gabaygun ereyadiis ku mid ayin waan waanta kama maaranee nabaddii yaa diiday walaalnimada yaa quursadoo wadajir doonaynin wadarnimada soomaalidiyo wehelka yaa diiday mar saddexaada kanaga daynuunay dhaga fura suugaan su-aalo walibaan dhiyaasa satan sheeg abwaanka tiri gabaygun oo eder ereyadiis ku mid ayin waan waanta kama maaranee nabaddii yaa diiday walaalnimada yaa quursadoo wadajir doonaynin wadarnimada soomaalidiyo wehelka yaa diiday jawaabtasin ku rajayaan insha allah
baratayaa jire buuga tartanka gargaar ku dal barkii bajeecadaa la
hallo daynuunay
aloo raadiyo warsan jawaabta
insha allah eh, su-aalaas jawaabtiya markuna kusurani neba noqdaatahe abwaan cabdullaahi dhoodaan
kanag
abwaan cabdullaahi dhoodaan
markale kanag abwaan cabdullaahi dhoodaan saxi iyo qalad guddiga waayahay su-aali suugaanta hayti ee lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen way buwaa to sax ee lama dhibco daynuunay
waa yahay lama dhibcood daynuunay way buhaa intasiin dhakee kasaase meelaan dhaka jire ababda kaweyn meelaan dhakee way buhaa haroo arlaadi tan kale way baa siinka dhiibay gudoomiyii hore dhacsiyo daynuunay caanka kaca maaragtay dad- dhankaas wayba hogaamin lahay koox badan oo israheen tumungee ama dareereen meeseedeen omaan antadan madi meeliseedeen way suubiyeen gorduwaayeen yalankaas guddoomin lahay dhacsiyo markuu dhacsiyo tan kalena sin haay ree daynuunay iidan gordaasan guddoomiyahan hore waay inkacasideen
hallo bardaale Halo, radio warsan.
bardaale dhega fura su-aali lamaad oo suugaan ee hasenka dareerta welibaan dhiyaase sadatan sheeg magaaga abwaanka tiri gabaygun ereyadiis iyo kumid ayin wax dhan baan mataanaha ku xush ku shubay tii macaan badane wax dhan baan wadaan ugu malmalay ceelal maax kulo leh wax dhan baan habeenkoo mugdiya may racoo rugaye mar lamaada kanaga sheeg abwaanka tiri gabayadun hadareer magaashay wax dhan baan mataanaha ku shubay tii macaan badane wax dhan baan wadaan ugu malmalay ceelal maax kulo leh wax dhan baan habeenkoo mugdiya may racoo rugaye mar saddexaada kanaga sheeg magaaga hab- abwaanka tiri gabaygun ereyadiis isku mid ayin wax dhan baan mataanaha ku shubay tii macaan badane wax dhan baan wadaan ugu malmalay ceelal maax kulo leh wax dhan baan habeenkoo mugdiya may racoo rugaye jawaabta siin ku raj- jawaabta siin ku rajaan insha allah
baratayaa jire buuga tartanka gargaar ku dal baratayaa jire والبركي بجيل لكم بما القضاء هو البركي بجيل لكم hallo bardaale Halo, radio warsan.
jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب سليم الكبير ولبن غراسة أبوان عبدي محسوس أو مقن أو كما قدر عبدي جلنيح kanag
أبوان عبدي محمد أو مقن أو كما قدر عبدي جلنيح sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali siidaad ee, tartanka waan ahayta su-aal suugaan ee la weydiiyey tartamayaasha bardaale ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen bardaale may buwaa to saxe lama dhibcood bardaale
lama dhibood hortaan dhibciyaashay saaxiiba horta agabaa dili dhibciyaashaan agabaa dili agab injagaa dili
maai mahajir anskabka meenoko toos jaakalo may agabaa keega agab maayo may adab mahajira reer ma makaaka ma agabaa keega maayo adab baa dilay balla tamado waa doog caadi ah waa ka reebnooy ani dhibciyaalkay wilaaya horta injagaa dili kow dheh mada injigdhe
injagaa dili oo keliya waa aan helay he mid ahaa saddex bafoolba ga ilaahay mbigee kowle geega reed mid ahayshaa walayda dhikee uka dhaashilaydaa ku dhabiye way baasiin dhikey kawaanka hilibka leeraw walaalaha dooy oo kayaala jidcadaaga horseed hakuurjeedka guriga xulbaale dhahaysagaas hor siin dhadhiki maamulaaga kawaanka way leeray nuur xaaji xuseen iyo minjihayaha ama masarhayaha way dheeray ibraahim gabow ibra dooyow dareer fayla heelaa daasisowa darebee hareeda iyabtwa dooyow magaagaya doogay wadiilaya daribgoo hajiilaw daygiismadhigaw daribgoo hajiilaw daribkiisa may dhiigaa darbanaag marow farigsaygeed madaaro farigsaygeed cajaayib waay walaalaha dow ya dheeray kawaanka walaalaha doy yaseendhiki ahey dhuxuli kale dhaceeyo waa bedof taylor absirwaslaaye inaydhaadhay jikelina saribaxnaaqa mawlid maqani qumane okay waa taylor bedof halo daynunay
radio warsan daynuna indiyaar garooba su-aali koowaad oo nagadaasa su-aal chemistry ee walibaan dhiyaase satan meegagaram oo cobar nitrate e iyo ka jarta lama dhabiisin ebershang mool mar lamaada sinkanaga daynunay dhiga fura su-aali koowaad oo chemistry aw meegagaram oo cobar nitrate e iyo ka jarta lama dhabiisin ebershang mool mar saddexaada kanaga daynuunay su-aaladii koowaad oo chemistry aw megagaram oo cobar nitrate e iyo ka jarta two point zero five mool jawaabtasin kula jiraan insha allah hallo daynuunay halo radio warsan jawaabta
إن شاء الله اللهم وفقنا الجواب سؤال سؤال كان كشور نمي بنغلاسة بقول يتون الطبقة دبي خنتون إيه الطبقة جرام برمول kanak
بقول يتون الطبقة دبي خنتون إيه الطبقة جرام برمول saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay ee jawaabta su-aalahaas iyo ku biyan way buwaa too sax amhayna Hal- halo bardaale هلو راديو وطن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم تعرف جوابتي دين كبير وربنا غلاسة الدح بغل يسوي أفر يدو أفر كبير جرام kanak
الدح بغل يسوي أفر يدو أفر يدو
saxi- saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydiiyey tartamayaasha daynuunay gorda waayeen way baadisa ku faa'iideysiya su-aalan hortaale bardaale ee bardaale ee jawaabta su-aalahaas iyo ku biyan way buwaa too sax amhayna
waayahay mar haddii kaswaayan guddiga waa tahay waa su-aali koowaad oo su-aal chemistry asal markaas nasiiban weelada inay lweydi tartamyaalka xaafadda berdaale oo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalaha walaalasho deegaanka daynoonay oo ku faa'iidaysada waayeen su-aala sandhiyaasi sadatan megagaram oo cobar nitrate ah iyo ka jartad lama dhaweysan ebershan mol haddaba su-aalaas jawaabtee ma hadho waaye tartamyaalka berdaale oo ay ku jawaabeen sed sedbool sieti afar laakiin su-aalo jawaabtee saxda mayb waa saddex boqol siyeeti ishan dhibic afar garam mar labaadaba kanaga xusni mayb waa saddex boqol siyeeti ishan dhibic afar garam halo bardaale
هلو راديو وطن
bardaale dhiga fura su-aali lamaad oo chemistry hasinka dareerta walibaan dhiyaasa sida tan megagaram oo sodium nitrate e iyo ka jarta zero point seven mool mar lamaada kanaga waliba laha bardaale e waana ti lamaad oo chemistry oo walibaan dhiyaasa sida tan megagaram oo sodium nitrate e iyo ka jarta ibir dhabiisin todoba mool saddexaada kanaga bardaale dhiga fura su-aali lamaad oo chemistry aw megogaram oo sodium nitrate e iyo ka jarta 0.7 mol jawaabtaysan ku rajaan insha allah
barki bajeecida la
hallo bardaale halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani iraxiim suaal isjawaabtiya diin isku diin waliba nagadaate konton iyo sagaal dhibi afar sagaal li lama sagaal garam ama kanag eh, konton iyo sagaal dhibi shan garam kanag
suaal isjawaabtiya diin isku diin waliba nagadaate konton iyo sagaal dhibi afar sagaal li lama sagaal garam ama waliba kale nagada kortay konton iyo sagaal dhibi shan saxiix qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka ama xaafadda bardaale ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan weyd waa toosax ee lama dhibcood bardaale
laba dhibcood badale ana dhibciyaalkay dhaashlaana dilay uu ka heen dhaashaday ka jaraayaan haa dhaashadaasaydaa ku dhab kuruskaasi waala ha ku dhaba sida uuka wayba siindhigay hadhibood kawaanka hilibka oo kayaala zaraw walaalaha dooy aa wayba kayaala jidcadaaga horseeda kayaalay hakuujiyeedka idahulbaalay kayaala maamulaaga kawaanka way dhahray nuur xaaji xuseen ahay jako laakiin way koorsadeen من جهايها وجه ري ابن قبو امرأة هلفي نظيف اه masaarayaan ايش على اه جمي لكو راسة تيسي بصب لكو دوري فولبا ايه ايه فايدة اه انت دبي لاتين كواك ولا لا دوي firi waa دفع لك رجاواي jako waa koorsadeen وا ابها نرتوليدا وبن اوف تايلور اوكي شكله هدو يا سعد
dhamahaysatay ma hata هدو هاي ويدي ها
reer beledka kurus iyo ninto dhaashi dufun waan macaamalo adsaa gacanta السلام عليكم waalim salaam أدويب باك وشلي بوسكتي تولتري معاتري إنجشاب busakati ها بوسكتي تولتري بوسكة.
معاتري إنجشاب busakati شوف tulatari هيا aa kan laad kan kaji kan ajikan kabari lea daaba maatiri walwiyan kalaji kan u kan u ajikan kabari ley oo arday la kaji busakatay بوسكتي tulatiray
هل أسجيلي بوا haaye madun hoobalka qayli mahantiriyanaga با ho alo waa afuuba aragteeda lankoleraw ها doh waa aragteeda ها badiisu dooboblan kan may kaalase walkii dadkii maahatirida id ugu waneynan kaalas هيا habbad maahatiri maka jirta با با با alo ما alo هيا a a waa mahadsantaa jacol أوكي أوكي أوكي hallo daynunay
warbaahinteeda warsan daynunay dhaga fura su-aalii koowaad oo fisigis ay hasinka dareerta waliban dhiyaase satan xoog boqol iyo konton newton ee ya adeegsadi shay cub shay-ayi shan kilogaram dareerkana labaatan iyo shan mitir raadi keenan dhammaadka shayga haddii uu samadii hora ka dhaqaaqi taag taagnaan ama surnaan mar kale kanage xoog boqol iyo konton newton ee ya adeegsaday shay cub shay ayi shan kilogaram socodkana labaatan iyo shan mitir raadi keenaan dhammaadka shayga haddii uu samadi hora ka dhaqaaqi taagni ama surnaan mar saddexaada kanage daynuna la su-aalo fiisigisu xoog boqol iyo konton newton ee ya adeegsaday shay cub shay ayi shan kilogaram socodkana labaatan iyo shan mitir raadi keenaan dhammaadka shayga haddii uu samadi hora ka dhaqaaqi taagni ama surnaan jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartanaa jire buuga tartanka garkaa ku dal bartanadaano haa wal barki bajeecida la hallo daynunay halo raadiyo warsan jawaabta بسم الله اللهم وفقنا للجواب سؤال الجواب بتاع دين السدين ما يبقى نغلاته في صدون إسيات بيلي صدوة لم متر برتكن
kanag soddon iyo siyeed dhibi todoba lama mitir bartikan
mar saddexaad ka nag
Siye- soddon iyo siyeed dhibi todoba lama mitir bartikan
saxiyo qalad guddiga waayahay su-aal lagu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa oo sax ee lama dhibcood daynuunay
لما نبعد دينوني جاكل بالكسك جعلو
jaakol kintubinyada jaakol uu ka haday bakin sheegay Aha.
make eray dhahaysana uu ka hanuunga burud iyo dhahas iyo hilibhaasi daldalay uu ka hawuma ingoba iyo eri iniyana
Furud gaal aa waraa.
bohoraar iyo meelid hali lahow sheega maku yaabo ka eri uu ka بورال مسلمة وكو uu ka ha- meel minjoodo ka eri حدارسي dhaarsin uu ka.
Dhaarsin ma?
haa
دهر تالك دهر عمنك ku yaaban tama
لما نبعد دينوني lan isin gorodaasan waan angorodaana oo dadkii maraydii oo la kasaayay oo ku dambi weyo yaasinka dhibay haldhibacood may ibtulankaas way ballarheed jaajumow jaajumow saartoryaha jaajumow jaajumow way ba kiyaale sharqaanshey berdaala markan jaajumow dadkii hore usuleeg ku dambi wey meynas aga aagas dhan usii hore daadire berda ya meynas dambi anta kale bero dadkii barayd mee waayahay tan kale may baa injeene دكتور ابو بكر شيخ ابراهيم دكتور هاشم دكتور هاشم بوكامبري جاكل هرابت من انا جي دي قال لك ابري ويل لك ابري مير قال لك ابري لو قال لك ابري دي لا يكروني مسكن انت لك ابري ولا نون لك ابري دينومي قوليستا
halo bardaale
halo oo raadiyo warsan bardaalan diyaar garooba su-aali lamaad oo fiisigis ee walibaan dhiyaase sitan baabuur cufsheeyey labaatan ishan kiilo garaam yalan adeegsaday xoog dhon saddex boqol niyuutan fogaan dhon boqol iyo labaatan mitir haddii use baabuurka ka dhaqaaqi surunaan ama taagni raadi kaynaan dhammaadshay marlamaada kanaga fiisigis otilamaad aw bardaali iskule wali bandhiyaase satan baabuur cufshay eyi labaatan ishan kiilo garaam yelan adeegsaday xoog dhan saddex boqol niyuutan fogaan dhan boqol iyo labaatan mitir haddii use baabuurka ku dhaqaaqi taagni ama surnaan raadi kaynaan dhammaadshay mar saddexaada kanaga bardaala dhiga fura su-aalo wali bandhiyaase sadatan baabuur cufshay ayey labaatan ishan kiilo garaam yalan adeegsaday xoog dhon saddex boqol niyuutan fogaan dhon boqol iyo labaatan mitir haddii use baabuurka ka dhaqaaqi taagni ama surnaan raadi kaynaan dhammaadshay jawaabta siin ku rajaana insha allah
برتي هاجري بوق تركنك بركا خدل برتنا هاجري جيزال
halo bardaale
halo oo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوية ترتمي هلك حافظ برد على ايه يا الجواب في دين السبيل ان شاء الله ولبنا دراسة
maynagadaas maynagadaas maynagadaas
ولبنا دراسة كذبة دبة سيد لما كذبة دبة سجال jawaabta kanag madinka damboytiyo kanag
لما دبة كذبة سجال متر برسكن
kanag markel
lama dhibi todoba sagaal mitir ber second saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwa too sax aan hayna halo daynunay halo raadiyo warsan jawaabta
jawaabta maganaalaata ah konton iyo sede dhibi li mitir per second kanag konton iyo sede dhibi li mitir per second saxiyo qalad guddiga
waayahay xaafado meeba kucodsadaana in raadiga iyo isku gaabiyaan hadaaya yaa kucodsani markii indamboytiyo fadlan raadiga isku gaabiya markii isan jawaabta diyaasan waa lamada afhayeen taleefonka meelgooni ee la seeda fadlan su-aali la weydii bardaale gorod waayan wayba haddayse ku faa'idaysayeen hortaa le su-aalaas tartamayaasha deegaanka daynunay ee jawaabta daynunay iyo ku biyeen su-aalaas mayba waa too sax ee hal dhibcood oo faa'iidee
hey daynunay melsinkrooye iledkinba dhaxaysowa melsinkrooye ana ilaayakimahi dhaxaysow dhaxaysow sili hortimee dadka uswadi jiray usa hogaami jiray dad intalan maab intalan tumun tumunkeedon dareereen ya dhaxaysow wal warsada dhaxaysow wal warsada dhibcada koowaad dhibcada unta lahagbiya kasaasana shuruurme karbeeda shiidi aw marow dhaabusha nagali yaa jeelka insakfarasha tari nuurta araadi dadaabo shirigaliya dadaabo shirigaliya jeelkay ishafaroysinya ay shaafiye iyo ay shaafila yaasi jaakolow dalcadu maylahak bi dadaabo gerbooy shurowlme shiidi amow yalahak bi too yarme dhaashow iway balan dhiibey madayaanla yalan dhiibey oo reer doynuna eh lamaada qof ya hele heleeyaan yon daynana kurejean daynana guul
waayahay su-aalowgii dhextaalka iyo hadeerni laba su-aalood oo xisaabayan in dhibnaada doonta ho ilaahi raala ka nagada weliba ku wareejiyay dhextaalkii aad diyaariyan deedo xuseen cadaani insha allah xuseen
waa tahay mucudin xusni waa qaybtii nasashada tartanka oo ka dhexeey tartamyaalka xaafadda berdaale ee iyo tartamyaalka deegaanka doynunay ee iyo tartan qurux badan meelayo ku bandhigan waana rajeeyana in sidaas isa kusii faylaninka sii wadaan hoob ilaahi raali kanaga daqiigadoonin dhammaan mayba deernay qaybtii nasashada tartanka oo dadweynaha lama su-aal la ku weydiiyay hamiin kasta su-aal ogaasamayba qiib ku ahaa ama diyaarintiio ku qiib qaadahaya tartankan bilo barakeysan ee ramadaan ku dhigow idaacadda raadiyo warsan dedo ururka langasow ama ururka horumarinta deegaanka oo fadhisheyna ee magaalada baydhabo yaa unku mahadnagaana dhegeystayaalka yaa unku faa'iideeyana waana ka helo doonaan abaalmarino qaali ah oo bilaahi raala ka nagada may rajeeyay inuun barnaamijka sii gudagalno bilaahi raali kanagada telefoon nambarka noowir kurtaan waa shan afar afar tumi isiyad konton marlamaada kanaga shan afarti afar tumi isiyad konton su-aalo koowaad ka bilaaway sheeg geed enjegan oo marki dabka lika shubona carafow magaashay miswalaalan kasow sheeg geed enjegan marki dabka lika ridoona carafow magaashay lisin ku fadee dhegeysta aan ku horeeyo sida nasiibka aan waaldhadi halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal raadi aas ku dheeray silikin fam magaaga imeelana warayd xaafid berdeel barnaamij saalan ku socdo haye jawaabta horan guda gal kanag markala jaada jaada jawaabta saxda ama halalna dhegeystahaasi dhegeystaha igu siiya halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystayaal kamay ku codsadaan inay raadiya isku dheerayaan si jawaabtiyo sax lanka fahama hoob ilaahi raala ka nagada halo halo وعليكم السلام ولا المغاي ميلان ورايد هيا سالون كلين سيدا برنامج كحافظة هيا جواب ترون قد قال حقر يا كشاكتي إذا ما سنت جوابت ساحدة أم شاكنا لقيستاك كالسيا هلو هلو
wuxuu kula wadaagi doonaa haraagaaga haddii aad
waa tahay dhegeystaha iga siiyaa hallo
haa haa walaal
suara jawaabteedeen iska day way baan nagala dheertubay mar labaad kanag
suara jawaabteedeen iska day way baa nagalaasay bebe
kanag mar saddaad
bebe geeda nagala waa tahay eedaa mahadsanta iska dayta laakiin jawaabta saxda ama sheegna dhegaystaha higa siiyoy hallo hallo hallo dhegayste wacalaykum salaam walaal magaay meelana waraay raadiyaha isku dheeraysa laakiin faham magaaga kanag mar kale
maxamed aadan xaafid mukre haya xaafadda bukre salam kula socod barnaamijka
sabayna sabayna haya jawaabta run gudgala maxamedow geedadan iska day way nagalaasay bebe
dhujo iyo artay haa
kanagsa mar kale
dujo dujo
waa tahay dhegaystahaasi mar lamaad kanag jawaabtana cadday dujo dujo dhujo
haa waa tahay eedaa mahadsanta jawaabta saxda ama sheegna laakiin ha dhawaatay dhegaystaha higo siiya hallo asalaamu calaykum waa tahay dhegaystaha khadka ku goohi dhegaystaha higo siiyay hallo hallo wacalaykum salaam waraxma walaal magaay meelana weeraay cali aadan xasan deegaanka berdaala nooweeraay cali ow barnaamij saalan ku dhegeysta sida ibrahim xasan cali xasan xasan cali xasan berdaal saalan ku dhegeysta sida barnaamijka raadiyaas ku dheeray haye barnaamijka horan guda gaal xasan mar labaad kanag magaaga xasan cali xasan maha xaafada berdaala aasha birkan waa iyada mahadsanta safar dheeraha galay xasan cali xasan barnaamijka su-aalii kowaad oo ka dhextaalka dadweynaha la kuweydiiyaayay san- se saxa aan ku jawaabtay waa guddo lambarkan insha xasano shan haya afarta iyo kow lixdan iyo saddex labaatan iyo todoba iyada mahadsanta deegaan tarashka saasa ku jeeda deegaanka abwaan tarasha ku jeeda kasaasa xasanow eeda umahadsanto waa sax haddana su-aalaas ku jawaabti kan kumahadnagaana ma rajaana inaad abaalmarin qaali ee abaalmarin qaali aad ku helo doonto abwaan tarashaye haye ka dheegahay laadal ah wayba ahaa xasanow Assalamualaikum.
إذا ما سنت عشبرك إيه أولية إيه أولي إيه ولا هذا رب الله عايزين إيه مو إيه ما لمرك إيه ما لمرك إيه جنبر إيه ولا والله عايزين ما جنبي كلو تور ولا كتير والله عايزين ما ما يريد يبقى هنتيرن إن أو إلى إلك ما ذي يابسنا أرادت أرادت لك إن بدي سيت أرادة عروسة بس walaalo deegaanka hilowsina kowda deegaanka kulli salaantay deersi haddii ilaahay kiiroonya xaqa qiibka la alsiinarine su-aalooyinka waa kay wala darta alsiinarine faahamtiin
waa tahay dhegaystahaas oo nasiiban waalidi oo ka inay ku jawaaba su-aali dhextaarka koowaad aan ku mahadnagaan sida fikirsha iyo jawaabta saxda usan ku qiib qaadaday su-aalo lamaada gudagalee oo dhegaystayaalku una weydiyaana mayba sheega saana socodka neefka gaalam haddii usa socdow lugta anku horeyta usa bilaawo neefka madii usa dhagaajiyow neefka gaala koy dareer madii usa gaala lugta anku horeyta usa qaadow yaa lasiin ku faday inay sheegtaan dhegaystaan ku horeysiyoy halo halo halo Ha- walaal magaay milan werayd boole jimac salam kula socod barnaamijka cabsanaa haya jawaabta oran gudugaal nafka gaala ama haddii usa dareerow oo surinyo koy dareer gaala lutanka horeyt usa qaado oo koofada cabsanaa inaad sheegto saanga la ere iska dayta laakiin jawaabta saxda ama sheegna cabsanaa dhegaystaha iigo siiya halo waa tahay khadka ku kohay dhegaystahaas dhegaystaha iiga siiya halo halo وعليه السلام ولا المغايم لأنه وراي
Apa Husain Ibrahim?
xasan
Husain Ibrahim.
xuseen ibraahim intee anoo weraayt xasan xuseen ibraahim
Buuredet.
kanag
Buuredet.
haye barnaamij saalan kudhen sidaay
Saya bin Sulaiman.
haye jawaabta oran gudagal xasan
Satu bulan pertama ya.
kanag mar kale
Satu bulan oh, satu bulan tahun ya.
latabid heed oo hore yaa ku bilaawe Ah.
waa tahay iska dayti laakiin jawaabta saxda ma sheegna dhegeystaha higasiyoy halo halo waalay salaam walaal maaya meelaan weraay ismaaciil macni axmed barnaamij saan la socod ismaaciil haye jawaabta oran gudagal
Midkeeda waxay bilaaban.
kanag mar kale Lugta mideed tan hore ayay bilaaban.
lugta mid geedtan hore yaa saamaqaad yaa ku bilaawe iyadaa mahadsanta magaca marlamaad nin kanag
Ismaaciil Maalim Axmed.
ismaaciil maclim axmed Ah.
oo hana weeraay Tawfiiq.
ismaaciil maalim axmed oo hana weerahay xaafadda tawfiiq telefoon number ka raacsiiya ismaaciil
Shan toddobaatan iyo lama.
shan toddobaatan iyo lama Afartan iyo seddex.
afar saddex Toddoba.
afar saddex
Todoba todoba.
afartii saddex todobaatiyo todoba iyadaa mahadsinye ismaaciil oo hana weeray xaafadda tawfiiq masuuna may nasiiban weeldhaday su-aali lamaad dhaxtaalka dadweynaha lanku faa'iideeyay inuu isu ku jawaabo oo ka ee, dhammaan dhagaystayaalka oo ha iska dayaha inay ku jawaabaan yoona iyadan ka mahadnagaana su-aali lamada meelananka dhon may baxsi gudagalaana qeybanin ku hersan tartanka dhaxtaal kadib hoob ilaahay raalli ka nagada insha allah
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee baydhabo inuu dhegeystayataan barnaamijka hoy waa barnaamijkii tartan aqooneedka ee dhexeeyay tartamayaasha bardaale ee iyo weliba daynunay ee su-aalooga dhextaalka meelanku kooyana oo hanin diyaariyayan ururka deegaan ee markii magacii lahaa gaabilan gorodow deedo dhegeystayaal barnaamijka ah nin sii dareere su-aalo nin hirimayba waa su-aaloogii xisaabta lamada xaafadood iyo xaadiriye haddii qadka teleefonka ka jiraan halo daynunay ee Hello, Radio Warsan.
halo bardaale ee halo radio warsan waayahay eedeeda maasiin lamada xaafadood qadka teleefonka iyo xaadirka iyin barnaamijka mid baa markaasa taabageliyahaye raadiyaha warsan iyo weliba garab walaal oo iskaaladaayeen su-aalo diyaarintii oo mid baan ku mahadnagaanaya iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir lamada abwaan ee barnaamijka nolagibgaadahayo mahadnaga su-aaloogiyanin dareer doonaan su-aalan ha dareerta mid baa iskule tartamayaasha deegaanka daynuunay ee diyaar garowtay hallo daynune Hello, Radio Warsan.
daynuna in diyaar garooba su-aali koowaad oo xisaab e waana nagadaas su-aali tum i saddexaad ee tartanka ooka walibaan dhiyaase sadatan abwaan jaakole iyo abwaan tarash ya lixdan iyo kow doolar an qiibsadi si abwaan jaakole sagaal doolar usa an dheerada abwaan tarash meegaya hele abwaan kasta mar lamaada kanaga su-aala waa xisaab waliba la hadaynunay abwaan jaakole iyo abwaan tarash iyo lixdan iyo kow doolar an qiibsadi si abwaan jaakole sagaal doolar us-an dheerada abwaan tarash meegaya helaayan abwaan kasta mar saddexaada kanaga sheeg waa abwaan jaakole iyo abwaan tarash iyo lixdan iyo kow doolar an qiibsadi si abwaan jaakole sagaal doolar us-an dheerada abwaan tarash meegaya hele abwaankaas jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartaya jire boog tartanka darka ku dal bartaya jire de mal fadayo ho wal barki baje dal
hallo daynune Hello, Radio Warsan.
jawaabta اللهم وفقنا للجواب سؤال الجوابين مثلا غلاسة أبو أن جاكر ما يبي عليه صوبان الشام أبو أن ترش نمي بواها لواتيلي
kanag markale أبو أن جاكر ما يبي عليه soddon iyo shan doolar Mhm.
abwaan taariikh ma beerayihiin labaatan ili doolar saxi qalad guddiga waayahay su-aale xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen weydba waa toosax ee lama dhibcood daynuunay lama dhabood daynunay laakiin xusni su-aalo ka kubartade ya su-aalinka jawaab jaakula shay inka dheer oga koro oo todoba sagaal doolar inka dheer mikrofoonka abwaane mikrofoonka daaroy mikrofoonka daaraa lamba way ballanaa su-aala kale ma warsaasa su-aale jaakul oo aad tari sagaal sagaal doolar Ya dheeradaas.
ka darti hay
ka dara korto way ba ani usoo oo hagalaar way ballanaa lam soddon inu salana Mhm.
lam soddon doolar inu salana Mhm.
jaakul ani usoo hataba beesodon shalgeybiya Mhm.
beesodon Mhm.
inu shalgeybiya makeliyaan hay waayahay daynunay lama dhibcood daynunay lama dhibcood tooga bajiyey meyni anka dhagadahay arwaarnaabi duug duug haynbedele amin horaada weero anus iska galni maya maya maanfogni saxu meyni anka dhagadahay haa haa weero ani ani ani ani weero isjarn magaaydo saani mashidiya sheekadaas laki dheegda dheegdaas adito adito weero adito weero adito anjeera hooban ka halna ka aaman adito hoob ka halna anjeeri ka aaman hoob ku anan isku muhdan anjeeri ee haddii una anjeero ka helna adito hoob ka halna anjeeri ka aaman anjeeri ka aamanu yaariyan magamaye marag meys may doog stoos niban oo una kuwaynona isku muhdan iska mooda isku muhdan ba meel lahayn bali ba ها بلا علم مسلم الى ارجع مي جاكو انا ولا سوي تكود مقعو كلا راح لعو دينوني نبعد كود ويبا انجي ويبا نيبي نكي اريتيتين هرتبا اندي فيجري فريق محمد عبد الرحمن مع محمد عبد الرحمن قمال فريو دينوني كور راس جيتشي كساس تكامي كساس دايشو كساس ودومي دايشو فرتك سارس ويبا meel kalanka laabuntay bal hiraab jaamaljay daynunay guul
hallo bardaale halo raadiyo wartan bardaalan diyaar garooba su-aale tumi afaraad ee tartanka uu ka dhini kara nagdaasa su-aale lamaad oo xisaaba waliban dhiyaase satan cabdulaahi aadan nuur oo lanka sawlaashin dhegey ama jecelow iyo muxudiin xusni iyo boqol iyo siddeed doolar aan qiibsadii silaashan dhegey labaatan iyo shan doolar us unku yaraada muxudiin xusni meegayahele kikasta
iskoolka hinka dareena misali hinka dareena muushiyan magagan magagan iskoolka hinka dareena maamul aadaha ka dartay misali ka darahay dalcad way dalcad waayahay laashin su'aal- degay ana su- laashin ma bihi laashin meenaaje gordaas dalcad way ya dalcad su-aalo dareerta jecelow Suugaha may.
sharciga dhibiiday raalahaa sug marlamaada kanaga bardaale la su-aalay kadamboyti oo xisaab aw jecelow iyo xusni iyo boqol iyo siddeed doolar an qiibsadi si jecelow labaatan ishan an ku yaraada xusni meegayahele kikasta mar saddexaada kanaga jecelow iyo xusni iyo boqol iyo siddeed doolar an qiibsadi si jecelow labaatan shan doolar un ku yaraada xusni meegayahale ka kasta jawaabta sin ku rajeen insha allah
bartana jire bajeeradaan
hallo bardaale halo raadiyo wartan jawaabta bismillah suaalas jawaabti haddii niska dayna waliba nagadaase laashin dhegey ama jeeelo waliba heray liidin iyo afar doolar Mhm.
muxdiin xusni waliba us helay soddon iyo sagaal doolar
kanag
laashin dhegey ama jeceelo waliba us helay liidi iyo afar doolar xusnina waliba helay soddon iyo sagaal doolar
sa- mar sad- mar saddexaad kanag
jeceelo waliba helay liidi iyo afar War saddexaad kale.
xusnina soddon iyo sagaal doolar sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen weydba waa toosax aan hayna hallo daynune halo radio warsan jawaabta
jeclow may beheleyihiin soddon iyo sagaal doolar muddin hosmaysin waliba heleeyihiin biidin iyo afar dolar kanag
jecelon waliba heleeyihiin soddon iyo sagaal dolar husni isun waliba heleeyihiin biidin iyo afar dolar sax iyo qalad guddiga
su-aalalu weydiiyey tartamayaasha xaafadda berdaale ee gurad waayan waa su-aaliin dambuuje oo xisaabe ee tartanka wayba haddise ku faa'idaysaya su-aalaas hortaale tartamayaasha deegaanka daynuunay ee daynuunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybu wato sax e hal dhibcood oo faa'iide ah
sideedayo adiyo ma sheegtaan inti inti aad shibaaytaan inuu dhiftay dhudhug yahay dhudhug yahay markaas ya iyaba iyaba alidi waayahay hadaba daynu waay dabcadu intee dhunta he dabcadu intee dhunta isig dhiibay kasaasana miilu way buhaa way isduuhlaayohay dadkun ilaa ilkamahadi jaakoli country ee joogan arob wayba leeyahan qalado markun joogay qalad meeana wayba sinka dhiibey dibcadu ida guyinte buurinte meel wayba hakagotay dhaaysigii jaakolka harkagi oo sugeedka dhan waraabay koroskus aamay ka harkagi jaakola adi kintaala jaakolo fuudki gaalbaas daldalay oo kamid barees adi og dibcadu wayba sinka dhiibey iskoolka kuwaadir iskoolka su-aalooyinka walwalba haddii ariyohay khayr alisia kaasna yaa ka katumaana buundada ama dhibcada iskoolka waadirka kaada jaakol geraseen inje iskoolka kabii horto jaakol taagada nagdi muxudiin husneeje muxudiin husna galaaska sidaala moodo waaysiinya waayahay danunay guul
waayahay dhaxtaal kubacda guddiga kureejiyaana kubacda cabdullaahi jecelow wali akhbaara gebagabay doon insha allah
been mal fadaayo hoowal barti
waayahay idaacadda warsan ee baydhaban oo dhegeystaaytan saaxiibyaal barnaamijka moybuwa barnaamijkii tartan qoneedka oon dhexeeyay bardaale iyo daynuunay ee tartankii su-aalooy ahnayn dhammaadi natiijadii ka dhawaagana insha allah maxamed salaad iyo kawareejiye walyaabowgii uu kuyaho kushal heleen lamada tartamayaal tartankii uu ka dhammaray bismillaah cabdullaahi ugu kuma banin tartamayeen lama xaafadood oo summer final nin fadhiyeen haanas oo shale bardaale ee iyo daynuuni ee xaafad kastana si xaqan hayti mabal warsadaayay todoba su-aal iyo xaqan lata iyo walaay kale iyo faa'iidahan hala hoobaan ku mariy tartamyaalka xaafadda bardaale ee mayba la warsaday todoba su-aal todobaad su-aala la warsaday mayba ka jawaabana saddex su-aal lidhibcooda la kooyeen wal faa'iideyna meelimka la kooyeen saas oo kale tartamyaalka deegaanka daynuunay iyoona mayba la warsaday todoba su-aal todobaad su-aal la warsaday mayba ka jawaabana shan su-aal ku mid e lama su-aal oo habaal martay tartamayaalka xaafadda bardaale ee iyo fayda ahaan halan tartamayaalka deegaanka daynuunay mayba lakooyana tumi lama dhibcood bardaalena mayba lakooyatiri dhibcood oo ku guuli mayba ratay tartamayaalka deegaanka daynuunay bardaalena iyana mayba saas ayaa uku mayba ku ku xirtay barnaamijkii waayahay eedia eediyada mahadsanyiin maxamed salaad ee tartanka uu ka meelasyahninka dhammaadi ee daynuunay oo tumi lama dhibcood tartanka ku heli iyo weliba bardaale ee oo iyona markaasi lidhibcood tartanka ku helan lamadan xaafadood madiila kureeba xalay maybaa final iska xaadiriday tartamayaasha deegaanka daynuunay b oo ka maadaama bardaale kubadii lamadan tii dheelasa ama lamadan dheelasiina tii badiida sugaasi daynuunay tii xalay final ka saati maadaama uu ka daynuunay e iyo habadiidii hamiin damba tartanka finalka ee indambooya tartan aqooneedka raadiyaha warsan waybaa iska dhii doonaana tartan xiisilen unu ku rajeeyane daynuunay e iyo daynuunay b mar lamaad hamiin dambe tartan xiise leh aan diyaar garoobeen daynuunay e iyo daynuunay b oo tartanka hanin gabagabaayi doonaan finalka kiiyey guud ahaanba barnaamijkii tartan aqooneedkii antaa gabagabaayan oo sina direysi ayagan oo jaceylowe iyo weliba muxudiin xusni nolog iibgacdaayag maxamed salaad maxamed deeq iyo cadaani saas oo kale abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan jaakol nolog iibgacdaayag maxamuud gaabsho barnaamijka farsameeyey bilaal hilaal sheekh shucib oo dhugunsadiyaalka waa ku kula daraysay ay barnaamijkan iyo dhugun sidaan barnaamijka barta bulshada ka hariirasa ee facebooka beejka idaacadda iyo kalata ee warsan radio iyo saas oo kale su-aalo oo unun kuma hadnagaan iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir su-aaloogii dhextaalka deedo dhammaantaana oo isku duubanmay baa siin kuku tabaana sidaasi oo nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo jadwalkii idaacadeed oo hanin bilaawday saacadimad iyo hayti tumila masaac hiraabnimo ilaama unreedanku kulmi doono tumila masaac berey hiraabtii nabadgeliyo